markuu filinkiisa uu keli waayey intuu rasuulku ku yidhi soomaalida iyo jasiirada isu warrab wax loo dadbaanaya waa waxaa waa waxay gaasiiyaan way moodana haddii yidhaaho iyagu idin oodcaho iyo awoodtooda maxkamad weeya waa sida axmaara sida xabashta oo xabashiyana ay ku jirro oo kale leeyihin waa koofeeduubana waa koofeeduubkaas imaanduubta imaanduub buuxda imaanduubu wargeed wargiya imaanduubu ka soo qaata gaalku xidha argaarku xidha way ku lamaayeen marka sidaa daraaddeed hadda waxay ogaadeen waqtigii hore ree arigay ay hadda cadaladan aynu ka dhegaysanay geedihii maxaa looga bax looga qaxay waa ku doonfadaan iyagoo garaafgeeliyaan ay ku garan waayeen garayaadii iyo bashiir ku gasay weli raacay baa geedi ka dhaariyey ogaadeen baa ka dhaariyey laba ruuxii taariikhdii kenya timi intii dowladda maxamed siyaad barre madaxda ka yimahay ay qalatay iyo nabadgelyahadan intaasay wax uruursadeen bilad iyo axmaalnimo iyo hadda majmuuc ay qabaan iyo waxay ka shaqaystaan ay gawaarida degeen gawaaridiiya waa waxaa adi ilaa nabcada xajinhayn siibay falkudalaynaao duruurada soomaalidana inay ku bixiyaan intuu axmaal tageen ay damcaan midnimada soomaalida iyo soomaali weyn inay wax ku yeelaan ay damcaan gabalkiisa waxaa ninkaas ku jirta magaleeya qaaday sanadkii waqay loo fikiriyaan marka wuxuu yiri maanta intay yihahdeen ay gumaysiga kooda iskula jiraan bal inaad waxyeel kartaan ku gobolnimadooda garaadiga sida u yeeleen hase yeeleen maxaa ka raacay beergugabina weyneedba way saasay dhahaayeen bampas baa kamid ahaa wixii kulunka bilaabay waxaa ku yimid ahaa dheeg doosa jiray intaana ajaladoodii waan wada marrayn waan ka gaabsaday kana u dambeeyey weynoodba kulunkaas bay madaxayaan waxaan sharciga raad lahayn way ku gadiyaan gabaygiisan hadda waxaa ku jirtay isagoo nimankaas maxamed beere xagga baka wahadan gulyahooda igu ogaanasaagii weliga jeesiisa iyaba wayna gaataan faraha kumana gaadhaan gorkiina ahay kuwa ay gadaysanay maalin jeesmaana gaajada ku leeyi xamadka guryaha maxamed kuwa saxaydaada gaaruhu iyo caarihi loo gadan jiray garabarata waa kaan kashay geligii jaraana galaas ulukimiyo baryahan lagu soo gelina geligii banaanay mid walboo qabantaaso waxaas jiray isagoo taariikhda iska dayasiga jiro laruuxku wuxuu ku jiri jiray moog ninka soo gadina hadda waxaa saarkan ka ku qaaday jibad jira jiraayo jibad waxamadkay oo muslimiin bisiiniya ka dhaqaadanay nimanka arrinkoodu waataa weligoodba taariikhda soomaalida waxa uu yaqaanaa midnimada soomaalida iyo wanaagga soomaalida inay galka faruuraan inay inay xumaanta moodayeen wanaag amaal ku lahayn ogaadeenku marku gacan ku qaadan inayna iska celin iska celin karaynin nimanka xaalkoodu waataa waa niman asalkoodu waa kuu xumaan ku aqirsado
waa mahadsan waxaad iga heshiisinaysaa jiray taariikh dheer baad iga tusay taariikhdaasina waa mid muuqa waayo nimanku hadday jaas ku suusuga yihiin oo aan la aqoon waayo taariikhdooda igu waxaa weeye gaal jacaylka dee dalkana dad muslimiin weeye oo gaal iyo ninkii way isla tihiin meeshay aad iyaga ama asaray aadi ugu alalay oo way maran ama meel kalay aadaya hase ahaato hoosan ninkan waxaa weeye wax loola ambaano loo gabiyo ma aha anu haddaan dhegeysan gabay hase ahaatee kii hadday dhawaaqi way dhegatay taana inaad tidhaahda waxay dhawaaqooda waxa waxay dhawaaqo haddee waa in loo dhaga qaado oo loo dhagaysa aamus marka ragaabada ay sharadu wataan arkaabaan ku maamaaday marka waxaa weeye dad badan oo gabaygaa yaa mooda inay saasase in la beeneeyo oo waxay keentay been tahay dadka la tuso meeshay ku jirta taasaa waxaad ii keenaysaa inaan ku idhaahdo maxamedow haddaad ninkaan u jawaabayso ood u gabayso ood gabay ugu jawaabayso maxaad oran lahayd gabay maxaa la yidhaha u jawaabay gabayga waa sooda
yacni gabayga raagaa kan gabayga kurucda iyo jiyo isagaa gardaashay iyo geeyayaal koraan gooboorka iyo hoosiyo goobta lagu joojiyey waa dhawaadkiiba loogu dhigaya nageedmiyey kadibna dameeyay jirtaan gurmahaasii waa maalintuu loo haqaan gala markaysilaay sayidkaa galaa sii jiray goobjoojiyey isagaa gudoorkii labaad gaaburiirsaday oo lagula googaysan jiray loo hamaansaday gaashaan xariiruu ku herjay garaaskooda qamaan guulla waa baray haddaan iska raaxayay qamaan guulla waa baray haddaan iska raaxayay kuma kama duwanaysa nidaamyadii jaamacda garow ka eegaadi lafgamuuda waa degdega amaya geelalahay ma gasaydi goobta wax ku jeeda bay tahay كما يقول الله صلى الله عليه وسلم سيد لين يقول الله ما حدث أمانة جميل قبلت من تسجيل بين لي جبل جميل قبلت من تسجيل بين لي جبل جميل إن الله يسجل جاب ولي الزق بكارين بيتهم تلك الذهب يقول في جمعها للمجابين من غير يوزع لك يكون كما ترى قال كان يرمو يلحمل لقى قلوه بويه كل ما تصبح على الجلجلين دون كفر فيه حق البضي كرون في القرآن جرى كلها فيه يلا يقدع تاني حديل الفندورين ما انت من بدو يجي يتكلم تعني قفان هجو في ايه ورما تقصد فيها على قصر قارن سنة فيه اول هذا البيت كان عاقل الدحشة كينا مرحبا تكفي ايه مريض ومانت قلت جيوه يتوحوا بيقوم بارنا عن قرش الله آيوه وإن انقدام ويكذب عن قفور سنايا ورقاد من يلا أنا مقيدنا مولحين وإن انقفت يوم تسرق لدعي فيه أو دورة وقامري وقوم بجريبونك ويقول تباهني قشيم دورة حلماني يقول ديلا جنجي مرياها انت قاسيه وقد لو أغاية وضروسيلة قردوية قال القبض وقلت بمتمى وقلت بطيق بالي ومداها طلعت هاي تقوى كل قبضين garan waa ma yeesho yaalku goorku kororaaye u hagaagay goortu intala gamasha daadguuriye galgaal dhalay gor laga nuugayaa gidinta daadeeye galgaal dhalay gor laga nuugayaa gidinta daadeeye gadhoor laga lujiintay ladani gaagurku wageeye gayax darartay sorobkay xubada gidib u yeeshaaye inay goojo gaanada ka duwan geela towsaday waxaan uga gol leedahay mujida gabayga aan sheegi af soomaali gaarkuu ahaa gooninimo yaalla gambadhku lahaa iyo hidda aan laasna gurigiisa gaalaamuu ka ron iyo midkii lay ku goorabay garabta ilmo kala soocno waa gufiya jiilaale anu maalintaan soo gediyo in giblada sheegi garankayga goortan ka fura gacama soosaysan ma dowdowdo ee waa gafoor gabayadayduuye guudka ararta guurada haboon gaadabudacayga mul aroorintayidiyo madaha sidaan u gaadhsiiyo gad iblaysma fiicnee haddaad goboda sii duufo waxaad garan inaan gabay fadhiyo gurugusdiisiiya oo garaadihii buunkan iyo guusha taagnahay intaa waan ku doonshay haddaan geed kala u leexdo gammaankuba dushaas waa gammaan daawashada guriga isku gowna ma aho ileen gabalba waa qayne kaygaa gorteeya akan kali gooro lala weeye garbagoroyo faallada haddii laysku kaga maalin siduu mudan ku guri waa ina gaalib loo wacay oo waxyaalihii lagu garramay laga duugaadhaayo gulub baxay gantaalaha jirraba guuto wada roogi geeyadii nigaanii farsahay jalow ku dhaaf tahay gadaal waxay u reertaa qajaan gaabsho oodkii geedihii dushaa waa ka geed daawashada guudi isku gowna ma aho ileen gabalba waa qaynin gabdha maydhacdoon oo aroortu inta soosaysay oo gooradii sidii ku baxay kuwa kaliishiisa dhirtu uma gudboon oo badbay garab maraayaani holla kala sifooliya dhankay kuma gudaayaan gabaangaab dhammaadiya sarmaan gacanna saaraan ganmadooba maygaad mubaax kama golaysaane iyagoo daloon diiran kara gumarna beedhaane galma-aanka liishale kastay ugu gobeeyaane isgaraadowdii goorda hergudan ku dhaafaana gar la soohay gaadiid ku badan adiga oo geeday haddii uu gamkuusoo ilaa goor adkala joogto inaad geed ku xooshida kusiisula gudboonaaye galalaati waa kuudidaa geejacaynkiina gadaal waxay u egaan midkii guriga noolayne ee gargaarihii lagu xidhaa inugu ahayne dardeer taagan yiman maantadaa gidibka loo yeelay godda aan shaxdaa tegay jaraha looga dhacan gaysanin waxaan uga gol leeyahay murtida gaafa hadalkeeda go-a kama rogaayee ninkaan garan niyeelkiisa afartaa wax layskuma gabee gobol dhig waayeeye geeraan abwaani iyo higaarkun iyo baarweyde inti gaaxsanay iyo xigmada godob horaadkeede ku hillaacay milaanadii gabadaxdii rooble xumaalo aar iyo libaax geyd la soo kacay deh garlay dhacay khasaas laga gabado gudiya naabaal deh mar haddaan gantaalaha rikimo gubacna liishaamo mar haddaan gantaalaha rikibo gumacna liishaamo garbatimanta meeshaan kudida laga geliyo dhee gabaygaan u diri reer wagaar kun iyo baarkiiso gabaygaan u diri reer wagaar kun iyo baarkiiso runta waana furay maantadii gudaha weyeeye anuu gala ujeedada runtii gabida leedaaye inkastoon ka gaabsaday inkastoon ka gaabsaday dhammaan gobol islaameedba inkastoon gadaafiya nacdaagaydabida hoose inkastoonan gaaleef u rabin meesha gudaheeda dibdigeeda soomaali oo gacal walaalaya inkastoon ku duugaabin jirin iswa jiilaalba inkastoon mudiima goob ahaa garasho qeen dheerle baguleele inkastoon ka jiray goolka dalintiisa baguleele inkastoon ka jiray goolka dalintiisa inkastoo kankay niman ahayn aan la soo goosan inkastoonan goosiga aqoonsiga kun amankeede gabta badan hadduu reer wagaash kelina day waayin gabta badan hadduu reer wagaash kelina day waayin dadka kooda waa inaan marshaa oon la guriyaayo guduudana ha turtuu balangalada waa diida bashiirow guntaa laga fantaa geed haddaad guriyeed haddaad guur u deedana rin waa la iska diidaayo gar haddaad maqaysana cadlaa lagu guddoonshaayo gar haddaad maqaysana cadlaa lagu guddoonshaayo haddii aad gabaysana runtaa lagu barkeeyaayo waa gabaanku caadadii haddaad gabi dhaclaysaaya taariikhda guugubo haddaan kala guroon sheegay mudugeeda taallada haddaan goob ku kalanteeyey leed iyo bireys iyo darmiis gaaniyadii leego godannimadii loo soo halgeliyey ee gabarka loo qiiqiyey ee jawto aan kala bixin bee ku sugayowday gurmadkeedii dheeraad farnimo geliya loo fiiriye wax diiwaanka kuu galay ma jira kuusubirikaasi gumaysiga ladaal baad tahay garab manuusaayo wargaaraa bildhaan baa ku haga goor habeennimee wargaaraa bildhaan baa ku haga goor habeennimee markaasaa dad dheer iyo jar iyo gebi ka quusaayo gaadhaadhax waa lagu yaqaan goxasho iyo doori geyigana ma joogtida cidlaad galalafaysaay gondalaysi baa kula tagiya geed laguu sugado gondalaysi baa kula tagiya geed laguu sugaye hadduu gini dhexyaad laafta waa lagu garaysaaye galab ooridaaq baad ku tahay guri shisheeyaade miskiyaha carbeed baad dhaqdaad gudub u leebtaaye girgiraad u shidi reer sidii naadoo guursaday garaacin la koob iyo keliyaad gebi taqaanaaye garow oo buslaysaa sidii garasi mooyeene waa kuu garaasana inaad kula ka faan tahay nin wax garan haddaad tahay adiga geed lagaa mariye mar haddaadan goob laysku helay guulka gelinhaynin inaad gaadsiisiya aamus baad kula gudboonaaye ma gadnayd taqaan maalintaas gabaygan duudaysay afartaa guddoonshay haddaan geed kala u leexdo jibtigiisa iyo dool haddaan gabi ahaan dooxay waa guri midowni oo qalbiga nuurka loo keliye waa gaadidkii xaadis iyo gudasho shaydaani garbagale ibleysweeye iyo gaal siyaadadiye kalshabiira goomaad adeeg gacanka leeyaane bidiglayda ceebtayna beenjiir xamaalyadiye gambarkiisa dhiigta jagshan gudub u tuureen gorgor male shoog oo horey uga galoobeen inkastoo gu iyo hoosigooda buuxna ka buuxna ku dilaaco inkastoo gu iyo hoosigooda buuxna ku dilaaco hadduu dhiigagoon yahay ileen uma kala tiiso iyana waa gadaasoo kaliya goob abaarsaday waba kuma yidhaa qaybku waa garab nagayaaye garaadkay ka liisaa mubaalkay xamayjadiye kol hadduu garaabiyo majuus gowlalada beero ama dhowr galaan oo xamaa doorasagoo laaco gorob madan inuu buuxa waa garashamoodaaye guusa waa dileeruu xubnaa ama galeegaaye sidii duug waxgelibuu markaas galina tiimaaye duulihiina uumuu aduma ugu garyeelaaye mar wasuu garaangarin waxaan suuragelyaynin gurbadyadii hablood gundinadii hablood iyo jibuu marku geeyaaye gabaadiir abaaruu yidhaah waa guddoon badan isagoo gelgelin goobkii iyo geli ku sheekaysan guryan faana waa shubiya qaanjuulle kama dheere gadgadoonka iyo beentu waa shay isduuliyeeda gelinka naftigoodaan inay xusigu duutaan gobol way xajiinay u tahay gaasho nabadeede gacan duuban oo mida khilaaf waa isgeliyaan hadda geedkii daacaday garboodleydaan isagoo u yimi geedaday noqonka gaalaan geediga markii loo hesho ee karanta loo duuro iyo noqodka weyli iyo middaa kama gayoodaan labadaba goqdoon way keliyiin garashadooduuna geediga markii loo heshee karanta loo guuro iyo noqodka weyliya cisaas kama gayoodaane labadaba goqdan way keliyi garashadooduye bal inay gadaataan waxaan idinka waasiinan sayidkii riyaal iyo riyaalgeyda hirirayay reer gurubka heensaha ka damingaado iyo haayir darwiishkaas gumaysiga nocbaa waa kulqabateen gaashaan mid idinka u ahaa gaalka reer guriga maantana gadiinin xumaan waa ugu boriseen wa la maydhay oo daahiraa guda ku saydaanay galshadii xareed laga dhigaa guda walaaqdaanay qabiilkii gobla gudiidabaa soo gambalataanay walihii sariya tawradii gacalka mareeyey dirdigeedda soomaali weyn guusha ugu baaqay guddoonshaha kacaankiiyo xisbiga guulhorwadayaasha inaad doondanaysaan cambaa waa u galgalateen halgankii galbeed waa u shirteen inaad gudaashaan laakiinse idinkaa ku go-ay go-an dhafaagiye laakiinse idinkaa ku go-ay go-an dhafaagiye mudannimo waxaad fiirsataan goorgor lacageede gayigaba inaad fiirsataan gocoka dhowr jeere gobolladii xuroobaad rabtaan inaad dumaysaan haddaan qalanka guudkeenna furan geesiyo u dhownin geesh iyo dadweyneba haddaan gaabka lala joogin oon gaadh lagaa haynin waad gadan lahaydeen masaartaba haddaan gabal ku jirin geedna labi haynin garaac laguma qoodeen dhirtana laguma gooyeene gudintuu addoonkugu wataa daabu gelisaane gudintuu addoonkugu wataa daabu gelisaane hadba qaranka kii gaadi baa kugu garbaysaane ilaahay nin gooyiga ku kaadama buxlaysaane war haddii adan garbuumaha aqoon gaalkaa weli yeeshe haddaadan keenyadda ee dalanahaan gaalka weli yeeshay hadda kii gumaysee maxaad ula gashaa hoosta maxaad dadabka soomaali weli hurada kuu saaray gaal maxaad mashada kaaga maray gacan walaaloowday gubays adag maxaa kaa dhigiyo gubatan yaaliyo absamuhu abaar waa galaa waana kii gubee karna waa dabbaashaa aqoon garan hallayseene idinkaan garraad iyo mushaashkeedna qabanayni gallad hama nagaataan furnana maba gaydaanshoole mar hadduu gadmuujiin an gedna waa dad kala diini waxaad gaar ku leedahay nin kale hau garaangarine jabhadihii galbeed ee xarb jabhadihii galbeed ee xarbaha gaarunka u qaaday gobanimo udururkii kufriga gubi hadii naabshay gaasa ku hor yimaad iyo dhulbaad gaban alooteen miinaad ku gaarteen jidkii ama ku geydteen gabal dhacay bidaa'igu markuu kugu guday baahi arbaduuq intaa loo qabtaad lacabu geydteen bunacan adoontiga kuwa waad ku gudubteen gamaaraydi abasiin yaa koob la noqoteen inaad gacal wadaagtaanna waan halaginteediiye war mudisaad gadgaartay hadnaad gacani suunaysay mudisaad gadgaartay hadnaad gacani suunaysay galbeedka iyo xuroodiya inay gobayi kuu taallo oo janaaxan tahay daa'imkaa gelin waa qaada afartaa guddoontin haddaan geel kooban leeqo hadduu geesa weynow musuul gaadha jamalkiisa muqushaa hadduu yahay qiin gaamud ku ahaaday ama geel mudun lagu daro gayda laba qaado isagoo gudbamay daadihii gacanka taagaayo markaasaa gusaacada ka bixi garowgu suufaayo kol hadduu kulkuyabuu noqdo duuxa lama raabto oo garaadihiisii abyada kala qiyowgaare gabowdyaalo weer kama digiyo xoog gadooda ahe gabowdyaalo weer kama digiyo xoog gadooda ahe gabaynoodka waa laga dhaqtaa gaamiduu samaya gaduud kuma haraataman ilaah gelina waa saasay idin dhowl ma laha ree asal mana gayaan eede oo faashan kama waabaniyo golayabuudihii milkusaashihii aarda waca golay ma dheelaane milkusaashihii aarda waca golay ma dheelaane arba gaamgaa kama gabada haram agooceeda wiil gaahin iyo gaabdagaa goobo kala weyn irdhiclaha dameerkiiyo ritigu laba ahgaabiyo saarmadooban waa geed ku laran geed kaloona geed cayad buni ku taal baa jiroo maalku geed mara eh wuxuu uga gudaa waadisnima goobtinkaa baxay gurdamboole daaye gablaboona jiirixin sabeel gurandhashiisana markuda duuli kari waaye sabeel gurandhashiisana markuda duuli kari waaye gabbaan way ka faanaa bilaash baana goodiiye gobna way ku loohaa ciduu gararad leeyaaye idinkuna gaddaasaad tihiin goxasha ii duure adigoo itaan gaaban baad gaadiskay buure ee amaalin gaabyaha norbeed gobolka maalaaya maalin guurka goohiya fadhiya sidii gardaadkeeda rabba nimanka yaal iyo dhanaan ooman gudaheeda gobolkaa ilaahay ku jiray guryadiiyo maanka sanadkii guryaha buuxin jiray waa gadii weliye gaawaha sidiibaad hambada gilib u moodaaye garafaraso abidkiis ma noqon gebigii deeraare guud ahaan cabdillah radiqaad uma goodiyeen meediya gumaysiga cadaagulanbadkii laaran iyo dulsandhiqilow axmaashinin gamaaraya dawlad gili ka qaadada la waa maalin gelinkeede inuu kabada geel uga dhacay uunku garan waaye bulugweerardaa iyo colaad gaax ku dhibisaane abidkaa galoon yaan haddaa geesimaatihiin ciidan gobolka gaar uu ka naqan geerash iyo baare goormagarowgu meel iyo kaliyaa geelaa yaga mootay afartaa guddoonshii haddaan geeskala u leexdo arladii gahaygiyo lahay geesankiyo geega berigaad gasheen moodki uu idin galaabtahay gaashaandhigii reewarkaan guduri kuu loogi dad darbaaxadeed maalintii lagugu geylaashin waa kaad galgalateen sidii gootan weeraraye yaa maliye kol haddaadan goob laysku helay duulka dhalinhayin inaad gaabsato iyo caamuskaa kuma gudboona soo quudi garamaadan gabaydeen inta waan guddoonshay haddaan geed kala u leexdo arisulu kuu galiya nabarka kuu goysay arisulukaada iyo gediga kuu taagay murti gaaban allada haddaan kugu barwaaqsiiyo oo taariikhda lama gees mare gabadha kuu sheegay gari danaantay kuun soo qurxamay inagana guuday girigir colaadeed la laba galabuu duulooday wa-aan buuxa muusooyin culus geedan yari gooyo iigood uu galo markii lagu guddoon yeeshay magabadihii arag jiil magabadihii arag jiil markuu gacalku hoodaysay inuu samiyo guud yahay markii laysku gacan qaaday garwadkiiyo gudeetaha markii galasho loo soocay jiddigiis ogaadiyey markuu gulubkiilanseeyey gaas baaxad weyniyo markuu duulo buuxiyey wuxuu soo daldaatay farduhu golondaldhultaanba wuxuu soo daldaatay farduhu golondaldhultaanba idinkoo gawaan jabay baqaha kama gayootaana badda gawsigeediyo idinkoo goob ku kala dhuntay maalintii girkaa iyo girkaa weerarku isyaabay waxaad yay lahaydeen markii laysu wada geeyey gambarhkii ogaadeen markii idinku deeraaray sannas iyo weliba googu oday gabagabaysayde lafaguud dadkiiyo saaladii waa gadii weliye iyadoo gabdhadu suuqka hoo boqol qaraarood leh gooja raaco iyadoo timaha quran haddaan moodo galaalada markay fiirisay dhabarku buuxaayay shinnigooda sidaadii markay garawa xiimaysay gegdii bannaanayd markay geydha balanaysay ruuxankii nagaadmo iyagoo soo gudgudamood iyagoo soo gudgudamoodii urodlagadka naasaha markay labada geed bootay ayaa dabagabaasan markay gargu ooyeysay deegaaniyeedii naftada daba garaacayay intii reer wagaagoo dhannaa durubaluurkiie walliga axsagiisii asoorkooda geli waayo idinkii ka gaabsaday inaad gela ridataan anigoon gunbaasahay ku odhan galabba reer sheegtay laakiinse gadgadoonka badan guduri hoo taalo weli kama hadheen maalintaas goodan cadaweyne inta badanoo gudubkii la tegay gaaba ma ahayn gabba'na looma dhiibin cillaankiisiyaa dhaqay xerada xagtii lagu galay kala dadweyneena midda waad ka samayseen inaad gobol ka damashaane midda waad ka samayseen inaad gobol ka maataan garbadeelka waa kaan gubaday ee kugaasiree angadaanka kuu furay wax lagu gurabta cayreede midka dhuxusha lagu soo guree jarabta mooyeene ma ogoli isaga geed inaad galab xiraysahay yiir amaaniman kuuka baxay iyo garwaanlayne waad ganaaxan tahay maalintaad gobol hadaysahay gardarrada ma daysaan baqarasi ma gayoosaan adugsiinba goob laysku helay guri ma qarisaane muxuu gobolka sartari haddaan galangartaa yeelay intaa waan gudoonshay haddaan geed kala dhigaxay adoo garan sidaa koo gariya nabarka kuu goysay dambana asxaab kuu xidho nada kaa tuuray rabadaan go-ayn iyo anoo gaajo kugu beeray guryihiina anigoo markuu garangal kaa yeelay oo gaajo kugu daadisiyo gabada kuu yeeshay markii buradda yeesana arbaha gumacna wiixmeeye ogaadeen duhaad qaba kuwoo guyaalmoo ka jiray leyda gurkiisa oo guduura duwayeen lacaagaadi kaliyaani inkastaba gurmuusu adoogii ku xoog gaaray adigoo jamaahiirba iyo koobkii ku adkeeyey sidineedka kooxun adigoo gilaalmoo ka garan lowla gurubkiisa oo guduura mooyeen lacaagaadi kali waayey inkastaba guruuboo adoo diin ka orod gaaban adigoo jamaahiir fadhiyo goobna ku adkooday sidii sidii neef gamboo cunay adoo gurada laadlaabay kasakaa wuxuu yahay anoo daawo kugu siiyey dabuurkaaga dhiigkii anoo gobol ka sii daayey oy duuni kaa dheensahaa been ku gabaysaan qablankaa kusaasiyo runtaad garab maraysaay galool iyo gabwey waa tudaan oo ku gubataana gabaal kugu soo noqoyo ordigii garoo yidhi ku daas ordigii garoo yidhi ku daas aniga geedkayga injidiin alaabtii riyaha garabka xaagaayay gabalkii markuu dhacay jibeetana ku dhowriisay gaddiisii inaad tahay mid baan kugu gab intay wadadigani gulaysiga intay wadadigani ciinan qalingoolka ogaadeen haddaad gaabisii bayd horaa tabanne gabdhasiisayaa iyo xigaalkuugu garayaaba gabdhasiisayaa iyo xigaalkuugu garayaaba haba way jawaari kuu dhaamiyeen badi badi u gaasaaman way jawaari kuu dhaamiyeen badi u gaasaaman adigoo hubkii gaaladii guri ku haanaysan gadiidkii haddaad weerateen gugasimeesiinay gudni daladigaas iyo caliba gaarhayo u taagan iyo gunta reebisa xigaal oo guntiga jeelay oo geesiyaal dhaartay iyo lama gudbaan kiira oo geesiyaal dhaartay iyo lama gudbaan kiira midkii horeba cayd kugu dambeeyey adla gubataan garaaxadiis labadii gees bixil waa jamuur jabani jiri noobka dooranay markuu guurka kanigoodo garmadoobihiin iyo barbaar guud guud cadiya saas leh garmadoobihiin iyo barbaar guud cadiya saas leh orod gaacsanmaysaan waa galangal cawdaane reersigay ninkii haws ku gala way gadabayaane rabbay caawadee tahay inay gacanta raysaaye waktigiina gegan buu sukuhu weli gasiin tahay naagaha raboodii go-ay ingaarna laga reebin ee geejirkaa doonatin dunaca leedsiiyey geerida inaad laga qarshaan waa garaadsanee guddigaa samaysee runtay garab maraayaane gacandhadu ragaad weyn ma laha garigreeduye adaa doogkii dhaax taabtay oo goobkiidii qaaday gommadaydu kula soo baxday gudimo aadnayde golxodkii wadkaagay afayn gabayadaadine badkii aad kodayseen adaa galay bashiirowe inay gebiyo kugu soo dumeen garatay shaalee waxaan gaas dhannayn baad hortii wada golyayseen gacankii maroodigu hadduu kugu gandoodaay nabadaad gallayseen daraad ha u gallaydiyeyne nabadaad gallayseen daraad ha u gallaydiyeyne gartalaaxa iga daa adaa guriyey waan waane halkaasuu gabaygii galfaalaha ku dhanyahay waxaan rajaynayaa markii bashiir iyo nimanka kale waxyaalaha soo diraa inay si sharaf lagu aamusaan hadday aamusi waayaan gabaygani waa guudmar iyo tusaalo iyo jawaab wada jirta iyo taariikhdii oo si run ah uga sheegnay
waxaan mana mahadsanin u dhabanay waxa weeye gabay waaweyn oo buuraha qarisiqoon le eg oo hadina macdiniina eyda le eg yaa dulkaas mana adkaaydaa markii horeba waxaan furay nimankan hinweyn wuxuu u tasacayso u gabgableehe iidaa aniga aan ku halbaafooleeye waan fugi markii horeba ma adkaahilaa nimankan sidan in loogu gabyo waxaa sanaan lahayd gabdhaha barkood inaan idhaahdo brambary noocaas utayda oo idinka u gabga waayo nin isaga oo dhan bayna adkaahilin bayna ku sugaadeen marka sidii isaga marka ooma fiicnay sidaas inaad maarata oo u gabayso hasa haatee mar hadaad u gabaybay dee waxaa la yidhi dhegihii alla waan waaniyey baa waansan waxay la tahay nimankan hadday kollay dabdigiisaad u sheegtay adaa yidhi waa dad agowga anigoo waagii hore dad ma moodayida saad u sheegtay hadday yihiin oy dad yihiin inay wax ku qaataan baa u dhuman dee haddayna dad ahayna dee xarakatiinkii unaan u heysay weeye oy wax ku qaadan waayaan waa sida waayahay adina gabaybaad haysaa waxaad raacin lahayd maxamadow wiikan